barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo boggeenna internetka ee v o a somaly com
duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin isniina koob iyo labaatanka bisha sebteembar sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah gabdhaha barta culuumta la xiriirta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka oo ku soo badanaya dalka waxaa u doortay maadaama hooyada iyo cunugeedii ee dhimashadii ay badan tahay dalka soomaaliya taas ayaa u doortay oona igu dhalis inaa barto kuliyadda midwayfariga waxaad sidoo kale maqli doontaan xarun lagu tababarayo gabdhaha jecel xirfadda gacanta oo laga furay magaalada laascaanood ee gobolka sool heesaha aan idinkugu talagalnayna waxaa ka mid ah jacaylku tira weeye tobanka u horeeya balaan yar tilmaamo talaaba socodkaaga jimaha dhererko ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
sarkaal ka tirsan dowladda maraykanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters in dowladda maraykanka ay maanta oo isniin ah cunaqabatayn ku soo rogi doonto in ka badan labaatan qof iyo hay-ado ku lug leh nukleerka gantaalada iyo barnaamijyada hubka caadiga ah ee dalka iiraan sarkaalkan oo qariyay magaciisa ayaa sheegay in iiraan ay haysato qalab ku filan oo ay ku diyaarin karto hub nukleer ah dhammaadka sanadkan islamarkaana ay iiraan bilowday tijaabinta gantaalada riddada dheer iyada oo iskaashi la samaynaysa dalka kuuriyada waqooyi ma uusan bixin wax faahfaahin ah oo tusinaya caddayn ku saabsan xogta hubka nukleerka iiraan cunaqabataynta cusub ee la filayo in maamulka trump uu maanta saaro shakhsiyaad iyo hay-ado ku lug leh hubka iiraan ayaa ku soo beegmaysa toddobaad kadib xilli dhowaan uu madaxweyne trump dhexdhexaadiyey heshiis ay xiriir diblomaasi ku samaysteen dowladaha imaaraadka carabta iyo israa'iil tobanaan kun oo dad ah ayaa isugu soo baxay inay u murugoodaan hogaamiyaha kooxda islaamiyiinta bangaladesh ugu weynaa alaame shaah axmed shaafi oo hogaamiye u ahaa kooxda xafasad a islaam tan iyo markii la aasaasay kooxdaasi sanadkii labadii kun iyo tobankii ayaa u dhintay jimcihii arrimo xanuun iyo waayeelnimo magaalada dhaka waxaana la rumaysan yahay inuu ka weynaa da-aadda boqol sano jirka dhimashadiisa ayaa waxay timid maalin uun kadib markii kacdoon aanan horey loo arkin oo kumanaan ardaydiisa ah ay ku baranayeen madrasooyinka isaga taageero wax iyo iskuullada islaamiga ah ay go-aansadeen inuu xilka iska casilo kadib muddo ku dhow soddon sano wax ka badan oo uu soo ahaa hogaamiyaha urdiimeedkaasi waxaa lagu xasuustaa haddaba shaafi inuu ahaa nin hadaladiisa siyaasadeed ay aada u kulkululaayeen in ka badan tobanaan kun oo dibadbaxayaal ah ayaa wuxuu hogaamiyey bartamaha magaalada dhaka bishii may sanadkii labadii kun iyo saddexiyo tobankii asagoo markaasi dalbanayay in sharciyo culus oo diinka bixista ah lasoo rogo laguna rido nin asaga lagu eedeeyey inuu gaf weyn oo xagga diinta islaamka ah uu geystay markaasi arrinkaasi oo rabshado waaweyn ka dhaliyay waddankaasi bangaladesh
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa voice of america washington soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee ay hooyo uur ku qaado ama ku umusho sababo la xiriira isbitaalada hooyada iyo dhallaanka oo aad u yar ama liita sannadihii dhowaa waxaa soo badanayay arday u badan gabdho oo baranaya culumta la xiriirta daryeelka hooyada uur kale warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle soomaaliya waa mid ka mid a meelaha ugu adag oo hooyo ay ku qaadda uurkuna dhasho warbixinada ay soo saaraan hay-adaha caalamiga waxay ku khustaan in soomaaliya ka mid tahay dalalka ugu khatarta badan xilliga dhalmada markay gaarto hooyooyinka waxaa badan dhimashada hooyaday dhallaanka xilliga foosha xilligaasa waxaa jira gabdho badan oo ka soo qalin jibay jaamacadaha kuwaasi oo bartay culumta caafimaadka gaar ahaana umursanimada waxay ka shaqeeyaan xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada muqdisho cali maxamed daahir waxay ka mid tahay dhallinyarada baratay culumta caafimaadka gaar ahaan umulusada waxaana ka shaqaysaa mid ka mid a xarumaha caafimaad ee gobolka banaadir waxaan weydiiyey ahmiyadda ay leedahay barashada culumta caafimaadka gaar ahaanna in umulusooyinka ay bartaan ahmiyad intee leeg ayay ayay idiin lahayd maxaad u dooratay
waxaa u doortay maadaama hooyada iyo cunugeeda ee dhimashada ee badan tahay dalka soomaaliya taas ayaa u doortay oona igu dhalis inaa barto kuliyadda midwayfariga
dhalinyaro badan oo gabdhihiinan maysan ku badnayn inay midwayfariga bartaan kuliyado kale baranay marka hadda ma jiraa baraarug haa way jirtaa wacyigelin badanaa jirto inkastoo hadda ay fahmeen inta badan dadkii oo riskigii badnaayna oo yaraaday inkastoo oo la dhihi karin maxaa lahayey waa aaday u yaraatay laakiin intii dadaalka ah waa la sameeyey
adigu hadda waa shaqaysaa haa xarun caafimaada ka shaqeeya
markay timaado khatartan la sheegee la yidhaahdo waa meesha ugu adaga hooyo ay uurku qaada kuna dhasho sababuhu maxay ahaayeen
sababaha waxaa keeni kara hooyada in maxaa lahayay dhiig la-aan oo kale u dhimato taasaa ka mid ah sababaha ay u dhimanayso waxaa ka mid ah inay u dhimato kalaamsiyadii oo kale oo hooyada fahansaneen waxyaabihii oo u keenayay waxyaabahaas kalaamsiyadoo kale dhiig la-aantaoo kale inayn fahansaneen taasoo kale wacyigelin in looga sameeyo hooyada waana loo sameeyeyba hadda inta badan xarumaha caafimaadka wacyigelinay leeyihiin xaafadaha loogu tago iyo midka loogu qabto xarumaha xarumaha caafimaadka
marka wacyigelintan sidee loo sameeyaa si hooyada kaamka baraka joogta ama hooyada xarun fariimaha sidee loo gaarsiiyaa fariimaha waxaa loo gaarsiiyaa in loo diro tiim xaafadaha galo loo diro oo hooyadii m c hkii lagu soo xiro ee m c hkii ku dhasho hooyooyin waxaa jira ku dhal xaafadda wiilgood buu ku dhalinba meel xarun caafimaad taasoo kale laga soo wacyigelinaa hooyada markay fahanto m c hkiina waxaa laga siinaa maxaa lahayey sidii maxaa lahayay waxyaabihii quudintaoo kale in laga siiyo daawooyinka kaleo caawina hooyada la siiyo saasay m c h ku imaataa eena ku dhashaa
umu raacashada xilliga umushoo kale aada u badan waxa ugu badan oo sabab maxayta
waxaa sababo anemiyo inta badan haa dhig la-aanta iyo kalaamsiyada labadaasaa ugu badan
maxaa sababa dabcan dhigarida nafaqa daro cunayari laakiin xanuunkan qalalka hooyada xilliga foosha ku dhaca maxaa sababa
waxaa sababa hooyada problem oo family inoo jiro waxyaabo hooyada loogu talagelin oo kale inay isticmaasho sida cusbadoo kale waxyaabahaasaa jiro inuu keeno waxyaabahaasoo kale in laga wacyigeliyo hooyada intaasaa muhiim ah haddii fahamtana iska dhaafto xilligan marka la fiiriyo xarumaha caafimaad ee ku yaala gobolka banaadir gaar ahaana degmooyinka waxaa shaqaynaya emisiyejo si gaara loogu talagala hooyada iyo dhallaanka wayna yar tahay khatarta sida ay sheegayaan qubaro caafimaad marka loo eego muddo kor siday ahayd muqdisho waxaa ku yaalla iskuul soo saara umulusooyinka kaasoo gacanta ku hayso wasaaradda caafimaadka waxaana hadda muuqata in dadaalkaas meelaha qaar uu ka suuragalay canab ayaan weydiiyey hadda inay jira dadaal wanaagsan iyo fahamka dadka oo kor u soo kacay
way jirtaa haa maxaa lahayay fahamkii inuu kor usoo kacay maadaama loo sameeyey xarumahaas oo lagu tababaraayo umulisooyinka ayagoo tababar buuxe markay soo qaataan kadibna ay xarumihii kusoo biiraan ayagoo khibrad fiican haystaan taas ayaa dhalisay inay maxaa lahayay yaraato riskiga badnaa
warbixinada ay soo saaraan hay-adaha caalamiga gaar ahaan hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo hay-adda u n f p a soomaaliya marka loo eego xaaladaha caafimaad gaar ahaana midda hooyada ee dhallaanka waxay ku jiraan kaalimo hoose sababaha ugu waaweyn ayaana ah faham-la-aanta hooyooyinka oo inta badan weli ku umulaya xaafadahooda iyagoo aan tegaynin goobaha caafimaad waase dadaal u baahan wakhti dheer in la geliyo khilligan cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho mahadsanid cabdulqaadir maxamed cabdulle haatanna dhegaystayaal aanu jalleecna kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta taallo iyo fanaanka xasan gantaal
jacaylku tira weeye tobanka u horeeya balaan yar tilmaamo tallaaba socodkaaga timaha dhererkooda tartiib hadalkaaga jacaylku tira weeye tobanka u horeeya balaan yar tilmaamo tallaaba socodkaaga timaha dhererkooda tartiib hadalkaaga xurmoon caqligaaga tashiilkoo dhahda tooshka indhahaaga aqoonta tarmaysa tusaalaha fiican tabtaa kugu raacaya xurmoon caqligaaga tashiilkoo dhahda tooshka indhahaaga aqoonta tarmaysa tusaalaha fiican tabtaa kugu raacaya saddexna ka tilmaama tashiga u wanaagsan cashaqa u tixraacay tayooyin quruxdaada tallaan ku samayn hargaysa aan ka taago muqdisho aan ka taago boosaaso aan ka taago hoy jabuuti aan ka taago garowe aan ka taago jigjiga aan ka taago saddexna ka tilmaaman tashiga u wanaagsan cashaqa u tixraacay tayooyin quruxdaada tallaan ku samayn hargaysa aan ka taago boosaasa aan ka taago garrisa aan ka taago hoygal dogob aan ka taago lasqoray aan ka taago buhodle aan ka taago asluubta ku towman xishoodka ku toosan ku tolo qalbigaygu tabtaa kugu raacay solomon sharaftaada tilmaamaha fiican asluubta ku towman xishoodka ku toosan ku tolo qalbigaygu tabtaa kugu raacay
xarun lagu barto farsamada gacanta oo la rabo in lagu taageero gabdhaha dhallinyarada ah ayaa lagu wadaa in laga hirgeliyo magaalada laascaanood warbixintan waxaa kasoo diray halkaasi wariyahayaga cabdikariim olol dowladda hoose degmada laascaanood ayaa sheegtay inay bilaabeen qorshe lagu caawinaya haweenka gaar ahaan la baraya xirfada inay yeeshaan sida uu barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a u sheegay madaxa arrimaha bulshada iyo horumarinta degmada laascaanood jaamac cali xaashi bismillahi raxmaani raxiim barnaamijkan waa mid aan ugu talagalay haweenka degmada laascaanood farsamada gacanta dowladda hoose wadda waxaan ugu talagalay inaanu ku kobcino fakar aqoontooda inay kasoo baxaan haween fara badan oo marka hore aan aqoon lahayn inay magaalada aqoon yeeshaan waa mid lagu dhiirigelinayo waxna lagu barayo arintaana dowladda hoose oo gudoomiyaha golaha deegaanka baa arintaas soo diyaariyey waa barnaamij hadir socda waa la bilaabaya gurigii iyo qalabeyntiisii wixiisi baa la bilaabayaa waa arrin dowladda hoose ay maalgelinayso waa gartay bal ka waran ujeedadaad ka leedihiin inaad haweenka xirfad u samaysaan maadaama gabdho badan oo dhallinyaraha aysan fursad shaqo helin xirfadna aysan iska lahayn dhaqaalahay wax ku dhigtaanna aysan haysanin
waxaan ugu talagalay gebi ahaanba haweenka ku dhaqan degmada laascaanood iyo nawaaxeeda in ay ku dhigtaan bilaash anagoo dooninayno aqoontooda iyo iyo awoodooda aan ka faa'iidaysano sidii ay bulshadaasi dib ay waxsoosaar ugu yeelan lahaayeen waa garta waxyaabaha la baraya maxaa ka mid a waxaa ka mid a qaybtii farsamada gacanta akhlaqaankii cunto karintii wax kastoo qof dumara dee ka shaqaysan karayso wax kusoo saarayso haweenku dhan baan ugu talagalay ama waaweyn ha noqdeen ama yarar ha noqdeen inay door muhiima ay ka qaataan wax soo saar iyo aqoonba waa garta waxyaabahaadii jir ay ka hadlaan waxaa ka mid ah waa farsamadooda aada u hooseysa shaqa la-aanta oo ay ka cawdaan oo kale maxay ka tirisa in shaqadooda ay wanaagsanaato nolosha qoysaskaay ka yimaadeen maadaama ay jiraan haween badan oo iyagu aan shaqo gacanta ku hayn muhiimadda waxaan doonanaa inaanu dadka aan waxbarno xirfadoodii soo saarno sidaa ay hadhow ay shaqo u helaan shaqa sidii loogu abuuri lahaana hay-adan kale aanu la kaashanayo shaqa abuurs baan samaynana dambe waxaa jirta haween badan oo iyagu xooluhu ay ka dhammaadeen oo degmada laascaanood tuulooyinka ay xukunta ay ka mid tahay oo iyagu aan fursadaasi siday uga faa'iidaysan karayaanna
waxay uga faaidaysanayaan dadka aan doonina inay yimaadaan oo wax bartaan oo dadkan aan aan awoodin xagga dhaqaale dadkaan ugu talagalay inay bilaash ku dhigtaan waa dadka xooluhu ka dhammaadeen sidaasan doonaa inay kaga faa'idaystaan qaar ka mid a dhallinyarada haweenka oo aan wax ka weydiinay farsamada gacanta iyo muhiimadda haweenka u leedahay ayaa waxaa noo sharaxaysa farax cali cumar oo ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood run ahaantii iskoolka waxbarasha iskoolka farsamada gacanta ee laga hirgelinayo gobolka aad baan u soo dhaweynaynaa waana iskool loo baahnaa waana iskool ay ka faa'idi doonaan dhalinyaro badan oo maamooyin badan ay kana heli karaan fursado badan oo ay ka wax soo saara wallaahi waa fursad weyn fursada dumar badan kaga faa'iidaysan karaan maadaama dumarka ay yihiin lafdhabartii gobolka maamooyinkii qoysas badanna wax soo saar ay u noqon karto iskoolkan wuxuu faa'iido badan u lahaan doonaa dumar badanoo ama maamooyin badan oo gobolka ku nool maamooyinkii xooluhu kasoo dhammaadeen sida miyii kasoo xaroodoo kale maamooyin aana haysan awood ama dhaqaale ay gobolka ganacsiga ka furtaan maadaama xirfado badan uu yahay cuntadii hadii la dho cilaansaarkii dawaarkii aad bay uga faa'iidaysan doonaan maamooyinka gobolka muhiimadda ay u leedahay in haweenku ay bartaan gaar ahaan gabdhuhu ay helaan xirfad noloshoodoo kale maxay ka bedelaysaan haddii la hirgeliyo wallaahi wax badan bay ka bedelaysaa maadaama daan kuuri maamadu habluhu waa lafdhabarta qoyska wax badan bay dee qoyskoodibay ku kaabi karaan reerkoodibay ku kaabi karaan ayagaa naftooda xitaa wax isku tari kara waana xirfadee qofka biniaadanka xirfadaha kama maarmo balka waran dhanka shaqala-aanta gabdhuhu taagan yihiin oo kale horta shaqala-aanta gobolka siiba habluhu aad bay u badan tahay oo inta badan meelo badan aan aragnay dumar marka ma shaqeeyaan waxaa jira haween badan oo iyagu aan fursado shaqo u helin dhanka shaqo helista oo ay si weyn ugu yariyeen magaalada laascanood inkastoo ay jiraan meelo gaar ay haween ku leeyiin haddana waxay noqonaysaa haddii xaruntan la hirgeliyo mid ay wax fara badan ka faa'iidi doonaan oo dhanka farsamada gacantaha ayna qaarkooda ku caawin doonaan qoysaskooda cabdikariin olol v o a magaalada laascanood haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
aan ku bilowne kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kooxda chelsea ee kubadda cagta ayaa la kulantay guuldaradeedii ugu horeysay tan iyo intii dib loo furay horyaalka premier leaga toddobaadkii hore kadib markii garoonkooda stanford bridge ay kusoo dhoweeyeen kooxda liverpool oo laba gool iyo waxba kaga adkaatay kulankan oo ahaa mid adag islamarkaana si weyn looga daawanayay caalamka ayaa labada kooxood ay ku ciyaarayeen iyadoo garoonka aysan joogin wax taageerayaal ah laakiin shaashadaha ay ka daawanayeen kubad sameeyaha kooxda liverpool sadio mane ayaana ahaa dhaliyihii labada gool ee ay ku xasuuqeen kooxda chelsea oo ay u marti ahaayeen isfahamka weeraryahanada kooxda liverpool ee kala ah saalax farmino iyo mane ayaana waxa uu suurageliyey in kooxda chelsea ay si fudud kaga badiyaan guuldarada kooxda chelsea ayaa waxyaabaha sahlay waxaa ka mid ah kadib markii ciyaaryahankooda christensen uu calaamada casaanka ah ka qaatay kulan kale oo xiise lahaa oo ka tirsanaa horyaalka ingiriiska ayaa waxa uu dhex maray kooxaha southampton iyo tottenham hotspur kooxda tottenham oo kulankii furitaanka ee horyaalka ingiriiska guuldaro lasoo kulantay ayaa southampton ka gaartay guusheedii ugu horeysay kadib markii ay ku garaaceen shan gool iyo labo ciyaaryahanka u dhashay kuuriyada koofureed ee son men ayaa habeenkii xalay ahaa ay u ahayd mid ka mid ah habeenadii ugu cajiibsanaa ee soo mara taariikhdiisa intii uu u ciyaarayay kooxdiisa tottenham son men ayaana dhaliyey afar ka mid a shantii gool ee ay kaga badiyeen kooxda southampton afarta gool ee ciyaaryahanka kuuriyada koofureed u dhashay uu u dhaliyay kooxdiisa tottenham ayaa waxaa u baasay ciyaaryahan harry kane oo afartaba ay lugtiisa kasoo baxeen goolka shanaad ayaa kooxda tottenham waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda harry kane halka labada gool ee ay la timid kooxda southampton oo midkood uu rigooro ahaa uu u dhaliyey ciyaaryahankooda ingis oo weerarka uga ciyaara kulamada kale ee xalay la ciyaaray ee horyaalka premier leaga ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda braton albion ay saddex gool iyo waxba kaga badisay kooxda newcastle united leicester cityna waxa ay afar gool iyo laba uga badisay kooxda banley kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka premier leaga ayaa caawa la ciyaaraya waxaana ka mid ah kulamadaasi kan u dhexeeya kooxaha stanvilla iyo shevel united manchester cityna waxay caawa u martinaysaa kooxda wolverhampton wonders oo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay cashir lama ilaawaan ah usoo dhigtay dhinaca iyo horyaalka talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda genowa ayaa waxa ay afar iyo hal uga badisay kooxda corotona sisolo hal iyo hal ay waxay la dhaafi weysay kooxda calyary yuventus oo horyaalka talyaaniga difaacanaysana waxa ay saddex gool iyo waxba uga badisay kooxda samdoria kulan kale oo ka tirsan horyaalka talyaaniga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha ac milan iyo bolonya dhinaca iyo dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka laliiga ee kubadda cagta ayaa la ciyaaray kooxda garnada ayaa labiiyo hal uga badisay kooxda deportivo alves real batisna waxa ay labiiyo eber uga badisay kooxda kale ee real villadolid real sociedadna waxa ay barbaro eberi eber isla dhaafi waayeen kooxda difaacanaysa horyaalka laliiga ee real madrid wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna aan dib ugu laabanna dhinacii kaalimaha suugaanta nala dhagaysta codka hibanuura iyo cabdi cali bacalwaan
heestaasi nagaadi oo ay ku luuqeynayeen fanaaniinta hibanuure iyo cabdi cali bacalwaan ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo waxaa idaacadda idinla socodsiinayay sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta afarta xilliga geeska afrika inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
naxdinbelo inaga uu aan soo marin naxdinbelo inaga uu aan soo marin naxdinbelo inaga uu aan soo marin naxdinbelo inaga uu aan soo marin naafadhalad ayaaniyo ilucaana iyo wiil naafadhalad ayaaniyo ilucaana iyo wiil la iyo wiil wiilkii lagu nastay lagu nagaadey wiilkii lagu nastay lagu nagaadey wada jiree nabadgala wada jiree nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel wada jiree nabadgala wada jiree nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel